galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa maalin axad ah bisha abril waa sagaal iyo labaatan sanadka laba kun sideed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cashe ibraahim iyo jacfar kukay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha daadadka ee gobolka hiiraan riboodka haddeer aan hayna biyaha ilaa shan qofood oo ninka u dambeeyey shalay toole biyuhu inta lagu isugu mareen isagoo raba inuu laamida gooyo ay la tageen oo cid ka qabata la waayey ayaa maaragtay khasaaraha intaasaan haddeen ognahay laba ciyaalaha ku jirta qof waa haween shantaa qof hadda waxaana soo gaaray riboodkiiha
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xulka qaranka soomaaliya oo ciyaar taariikhi ah kula cayaaraya xulka tanzaniya cayaaraha ciyaaryahanada da'doodu ay ka yar tahay toddoba iyo tobanka sano horta maanta ciyaar wanaagsan baa baa halkan insha allahu tacala arjeena inay kusoo bandhigaan xulka qaranka soomaaliya ee toddobiyo toban jirada iyo xulka tanzaniya oo maanta finaal ku ciyaaraya koobka bariga iyo bartamaha afrika
xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida mas-uuliyiinta gobolka hiiraan ayaa sheegay in shan qof ay dhinteen kadib fatahaado xooggan oo ku dhuftay gobolkaasi guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa v o a u sheegay in shanta qof ee dhimatay ay ku jiraan laba carruura hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in nus milyuun qof ay ku barakaceen fatahaadaha iyo daadadka gaar ahaan gobolada hiiraan shabeellaha dhexe iyo weliba bay dowladda soomaaliya ayaa magacowday guddi deg deg uga jawaaba gurmadna u fidiya dadka ku waxyeeloobay amaba ay saameeyeen fatahaaduhu waxaanuu ka kooban yahay laba iyo labaatan xubnood
hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa wacad ku maray in uu xirayo xarunta hubka nukliyeerka ee dalka bisha mey oo uuna hanaankaasi u furan yahay khubarada iyo wariyaasha kuuriyada koofureed iyo maraykanka sidaasina waxaa lagu sheegay hadal ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ee kuuriyada koofureed kim ayaa hadalkan sheegay intii uu socday kulan isaga iyo hogaamiyaha kuuriyada koofureed mong jo maalintii jimcaha ku dhex maray magaalada sool halkaas oo uu kaga hadlay rajada wanaagsan ee uu ka qabo kulanka la filayo in dhowaan uu dhex maro kim jong un iyo madaxweynaha maraykanka donald trump isagoo sheegay in madaxweynaha maraykanka uu baran doono in uusan siduu hadalka u yiri ahayn nin gantaalo ku ridaya maraykanka sidaasina waxaa lagu yiri sidaasina waxaa sheegay afayeen u hadlay madaxweynaha kuuriyada koofureed oo layihaahdo yon mong iyo kim ayaa intii uu socday kulankooda waxa ay ballan qaadeen in ay si wada jir ah uga wada shaqayn doonaan dhammaystirka in gacanka kuuriya laga dhigo mid mid ka caagan hubka nukliyeerka
wasiirka arrimaha dibadda maraykanka mark bambeyo ayaa diiradda saaray muhiimadda ay leedahay midnimada dalalka gacanka carbeed kadib booqasho gaaban oo uu ku tegay magaalada riyaad ee dalka sacuudiga xilli ay washington u tafaxaydatay sidii ay ku heli lahayd taageerada bahwadaagteeda si cunaqabatayn cusub loogu soo rogo iiraan bombeyo waxa uu niyadda ugu qaboojiyey sacuudiga in maraykanku uu ka baxayo heshiiskii dhinaca nukliyeerka ahaa ee lala galay iiraan sannadkii labada kun iyo shan iyo tobankii haddii aanay washington iyo bahwadaagteeda yurub wax is-afgarada ka gaarin sidii loo hubin lahaa inaanay tahraan yeelan hub nukliyeera wasiirka arrimaha dibadda maraykanka oo riyaad shir jaraa'id ay si wada jira ugu qabteen dhiggiisa sacuudiga caadil al jubayr ayaa sheegay in iiraan ay qalqal gelinayso ammaanka guud ahaan gobolka waxa uu intaasi ku daray in ay taageerto kooxaha hubaysan ee argagixisada iyadoo sidoo kalena hubka u gudbisa kooxda xuutiyiinta ee yeman ku sugan taageertana maamulka bashaar al asad ee dilaaga ah sida uu hadalka u yidhi mar uu ka hadlayo xurgufta ka dhex taagan qaar ka tirsan waddamada khaliijka iyo dowladda qatar waxa uu sheegay in midnimada dalalka gacanku ay maraykanka muhiim u tahay islamarkaana ay doonayaan in khilaafkooda xal loo helo
wafdi golaha ammaanka ee qaramada midoobay u diray inay soo qiimeeyaan xaaladda qaxootiga rohinga ee ku nool dalka bangaladesh ayaa wacad ku maray maanta oo axada inay si xoog leh uga shaqayn doonaan xalinta dhibaatada haysata dadka rohingaha ah boqolaal kun oo ka mid ah qaxootiga rohinga ayaa ku sugan hadda xeryo qaxooti oo ku yaala bangaladesh kadib markii ay ka soo carareen dagaalka ku salaysan isirka ee ka socda dalka myanmar safiirka ruushka u fadhiya qaramada midoobay oo ka mid ah wafdiga booqanaya bangaladesh ayaa ka digay in uusan muuqan xal dhow oo laga gaaro xaaladda rohinga wafdigan ayaa soo gebagabayn doonaa booqasho saddex maalmood ah oo ay ku joogaan bangaladesh ka hor inta aysan tegin myanmar
galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad wararkaasi kala socotaanna waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington haatanna beledweyne mas-uuliyiinta gobolka hiiraan ayaa sheegay in ay shan qof ku dhinteen daadadka xooggan ee ku soo rogmaday magaalada beledweyne iyo weliba deegaanada ku xiran haruun macruuf ayaa wararkii ugu dambeeyey ka waraystay guddoomiyaha gobolkaasi cabdulaahi axmed maalin sufurow
haarun haddeer waxaan joognaa xarunta lagu magacaabo ceel jaalle xaruntaasi waxay caan ku tahay marka fatahaadaha magaalada ay ku dhuftaan ayaa lagu barakacaa waa meel taaga ah buurta jeenta kundishiy magaalada udhexeysa halkaasaan haddeer ku suganahay xaaladii u dambeysay marka aan kaaga warbixiyo waa xaaladii ugu khatarta badnayd ilaa
waa hagaag dhegaystayaal kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin sufurow oo khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf inkastoo waraysiga aanu inoo dhammaanin waxaanu jecelnahay in intaanu idaacadda ku guda jirno aanu idiin soo gudbinno waraysigaasi marka aanu xal u helno cilladda dhinaca farsamada naga soo wajahday
jacfar mar kalean dib ugu noqonaynaa guddoomiyaha gobolka hiiraan axmed macalin sufurow iyo waraysiga uu la yeeshay haaruun macruuf mar kale weli cilada farsamo ayaana haysataa sida uu jacfar sheegay marka ugu horeysa ay inoo hagaagto cilada farsamo ayaanu idiin soo gudbin doonaa waraysiga guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin sufurow waraysiga uu la yeeshay haaruun macruuf ee ku saabsan fatahaadaha ka dhashay webiga iyo biyaha kusoo fatahay guud ahaan gobolka iyo deegaanada oo magaalada beledweyne ka mid tahay halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington
waayahay caashahay dabcan waanu usoo laaban doonaa wararkaasi la xiriira fatahadaha gobolka hiiraan iyo weliba warbixinada kale ee aanu dhegaystayaasha u hayno laakiin haatan aanu aadno dhinaca burundi xulka da-doodu ka yar tahay toddoba iyo tobanka sano ee soomaaliya iyo magaalada gitanga ee dalka burundi kula ciyaaraya ciyaarta kama dambaysta ah ee sikava waxaanay ishayaan xulka tanzaniya goordhoweed ayaa nuur bukhaari aanu usoo laabanno waraysigaasi laakiin wararkii ugu dambeeyey ee ciyaartaasi waxaa inoo haya waayahay waxaan aadaynaa dhinaca burundi waraysigan waxaa la yeeshay waayahay nuur baa istuudiyaha ila fadhiya oo noo haya wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ka socda dalkaasi burundi ee dhex maraya tanzaniya iyo soomaaliya haye nuur
waa mahadsan tahay jacfarow ciyaarta waxa ay bilaabatay jacfar waa mahadsan tahay ciyaarta waxa ay bilaabatay xilliga geeska africa saacaddu markii ay ahayd ma aragt inta aanan idaacaddeenna soo gelin ka hor afartii galabnimo waxaana ay ahayd ciyaar aada runtii u xiiso badan welina waa ay socotaa jacfarow daqiiqadii tobanaad markii ay ciyaarta maraysay ayaa la joojiyey sababtoo ah roob xoog leh ayaa ka da-ay garoonka ay ciyaarta ka socotay sidaas daraaddeed waxa ay maaragtay garsoorayaashii ciyaarta go-aansadeen in la joojiyo waxaana dhacday in maamulkii garoonka ay ka bixiyeen biyihii ku hooray garoonka dhexdiisa taa ayaa keentay in qadar daqiiqada ah ay ciyaartu hakad gasho marka daqiiqadii tobanaad ayaa dib loogaga ambaqaaday jacfar marka hadda waxa ay ciyaartii noqotay in dib la isugu soo laabto daqiiqada yar kahor halbaa loo helay fatahaadii garoonka ka dhacday fatahaada maaragtay ka dhacday garoonka dabcan mana ahayn maaragtay biyo badan oo sidaa u weyn sida warbixinteeni hadda aadan dhegeystayaasha ay maqleen ee beledweyne laakiin daqiiqadii sagaal iyo tobanaad ayay haddadan ay ciyaartu mareysaa waxaana labada kooxoodba ay isku marila'an yihiin ama aysanba iska dhalin wax gool ah xulka soomaalida jacfarow ciyaar fiican ayay ciyaarayaan ilaa iyo hadda tanzaniyaankuna kama liitaan waxaa la dhihi karaa waa ciyaar ilaa iyo hadda isku dheelitiran ma jirin fursado oo maaragtay goolo lagu dhali karo oo labada dhinac ay sameeyeen laakiin runtii waa ciyaar aada iyo aada u xiiso badan waxyaabaha iga yaabiyeen waxaa ka mid ah dhalinyarada soomaalida sida ay u ciyaarayaan iyo kubadda sida isugu dhiibayaan waxaan ogeyn in xulalka ka horeeyey maaragtay kubadihii ay soo bandhigi jireen aysan ahayn kuwo heerkooda ama tayadooda ay aada u sarreysay inkastoo ay iyaguba dadaali jireen laakiin dhalinyaradan kalsooni ayaa ka muuqata si wanaagsan ayayna u ciyaarayaan
nuurow raalleho jacfar garoonka waxaad sheegtay in roob da-ay darteed loo baajiyay cayaartoo la hakeyey sidaanu arkaynana waxay ahayd roob iyo biyo yaro fariistay garoonkii oo xataa kubaddii ay dhaqaaqi weday mar haddii meesha ay tahay caro madow oo iyo cowska iyo wixii baa isqabsaday marka ciyaarta maadaama si ku meel gaara loo hakeyey marka roobkaas iyo iyo biyaha la xalay miyaa dib loo bilaabaya mise dib baaba gebi ahaanba loo dhigi doonaa
may roobkii hadda waa uu yaraaday roob dabcan shaashadaha aan ka daawanayna aan ka arki karna ayaa ka da-ayey marka ciyaartu waa ay socotaa caasho waa la hakiyey daqiiqad yar la hakiyey laakiin dibaa laisu soo laabtay oo hadda daqiiqadii tobnaadaa la hakiyey marka isla daqiiqadiyaa laga bilaabay marka labaatan daqiiqo ayay hadda socotaa farsamo ahaan laakiin labaatan daqiiqo ka hor ayay ciyaarta bilaabatay waxaa laga jaray daqiiqadihii maaragtay marka dib ma loogu noqdo garoonka ma la ciyaaraya ha waa socotaa oo toban daqiiqay socotaa markii la hakiyey kadib isu soo laabashadii hadda maaragtay Waa gartay.
toban daqiiq la ciyaaraya marka waxaana xusid mudan in ay joogaan een, wafdigii xiriirka kubadda cagta soomaaliya oo ugu horeeya guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta waxaa kaloo jooga guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir oo aanba wareysanay oo aan jecelnahay inaan wareysigiisa aanu dhegeystayaasha mar dhow maqashiino iyo sidoo kale waxaan maaragtay garoonka jooga wafdi ka socda dowladda federaalka ah ee ee soomaaliya
waayahay eh,
aad baad u mahadsan tahay nuur xasan nuur bakhaar oo stuudiyaha nala jooga ayuu ahaa oo ka hadlayey kana faalloonayey wararka u dambeeyey ee ciyaarta hadda dhex maraysa xulalka soomaaliya ee tanzaniya ee ka dhacaysa garoonka gitenga ee magaalada burundi dalka burundi
dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa labaa dhinacay noqotee dhawac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa labaa dhinacay noqotee ruux dhimasha jooga ulaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste ruux dhimasha jooga ulaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurte axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurte miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dhabta hooyo kugu qabaan miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dhabta hooyo kugu qabaan igadhow igadhow iga dhowr dhibaatada rag ragga laguma dheele ragga laguma dheele iga dhowr dhibaatada ragga laguma dhele ragga laguma dhehele sida dhulguyooda gicdiisu hoorto laga dhaansanayaan ku dhowrayaa weli sida dhulguyooda gicdiisu hoorto laga dhaansanayaan ku dhowrayaa weli dhabankaaga ruuxo leh dibka cagama soo dheege dambaalkii wadkaygay kuma dhaa- kuma dhaafi karaye dhambankaaga ruuxo leh dibka cagama soo dheege dambaalkii wadkaygay kuma dhaa- kuma dhaafi karaye kukula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqo isku soo dhegeeniyo dhunkashadi macaanay kukula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqo isku soo dhegeeniyo dhunkashadi macaanay miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen rabtaa hooyo kugu qaba miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen rabtaa hooyo kugu qaba iga dhow iga dhow iga dhow dhibaatadaha ragga laguma dheele ragga laguma dheele iga dhow iga dhow iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele dhaafa tan ku dhaadanaya igu dhega adkaate hinaasuhu dhib weeya dumarkuna ma dhaafa tan ku dhaadanaya igu dhega adkaate wadnayow dhakoola ilaa teliyay dhowrgo haw dhawaaqin ruuxan kudhegaa kudhegaha nuglaanaye wadnayow dhakoola ilaa teliyay dhowrgo haw dhawaaqin ruuxan kudhegaha kudhegaha nuglaanaye waxaad dhihi adaa gaaraan marka iilka lagu dhigo ku dhibo malagii dembigii lagu dhigay waxaad dhihi adaa gaaran marka iilka lagu dhigo kudhibo malagii dembigii lagu dhigay mayaan aadan kuba dhaleen xawo naaska ku dhigeen dhabta hooyo kugu qabaan miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska ku dhigeen dhabta hooyo kugu qabaan igadhowhuigadhow iga dhowr dhibaatada ragga laguhu madheele ragga lagu madheele iga dhowh walabila iga dhowh iga dhowr dhibaatada jaamucow ragga heesta kale waxaa aan dhegaystayaasha u soo qabanayaa hees macaan oo ay ibraahim oo midhaheedu ka mid yihiin adna raar ka saarnow annakaan u rooree raaligeliyey iidda allele waa adna raarka saarnow codkii macaana ayaa ku luqaya
dhegaystayaal waxaan ka cudur daaranaynaa cilada farsamo ee na haysa maantaoo kale heesaha dhaadheer idaacadda loogama baran sida aan filayo codka waxa uu ahaa fanaanka cabdi salaad aadan beer dilaacsha allahu naxariistay heesta iyo dhabanka ayay ahayd weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington cilad farsamo oo na haysato dhinaca kombiyuutarada ah oo aan shaqaynayn ayaan dhegaystayaal idinka raaligelinaynaa marka inoo hagaagtana wararka iyo warbixinadaanu idinku talagalnay ayaanu halkooda idinkaga sii ambaqaadi doonaa jacfar waayahay caashaay ee waxaan u leexanaynaa dhinaca ee, nuur bukhaari oo si toosa ula socda ciyaaraha ee, ka socda ee magaalada kitenga ee dalka burundi ee kama dambaysta ah weliba ee dhex maraya xulalka soomaaliya iyo tanzaniya ee da-doodu ay toddoba iyo tobanka sano ka yar tahay nuur haye maxaa ku soo kordhay ciyaarihii Eh, jacfar waxaa kusoo kordhay in ciyaartii xulka soomaaliya gool laga dheliyey daqiiqadii toddoba iyo labaatanaad Eh, waxaana goolka ka dhaliyey ciyaaryahanka toddob- nambarka toddoba iyo tobanaad ee xulka tanzaniya marka ciyaartu hadda waxa ay mareysaa daqiiqadii saddex iyo soddonaad ee qeybteedii koowaad Eh, waxaana ay mareysaa hal gool iyo eber goolka waxaa iskale xulka dhalinyarada tanzaniya waxaana lagu leeyahay soomaaliya Eh, waxaan arkayay gool eh, soomaaliya ay dhalinaysay aniga waxaanbu u haystay in eh, gool ay tahay laakiin albitri waxaa la yidhi eh, wuu diiday waa goolkaas.
diiday haa goolka offside ayuu ahaa marka dabcan haddii ayan dhici lahayn in uu garsoorihii uu diidi lahaa oo waxay noqon lahayd gool iyo gool Barbardhac.
weliba ha barbardhac haa ciyaaryahanka nambarka toddobaad u wata xulka soomaaliya ayaa goolkaasi madaxa ku dheliyey laakiin waa laga diiday Eh, laakiin dhalinyarada soomaalida da- waxay muujinayaan ciyaar eh, aada u wanaagsan Eh, dhowr jeer ayay gaareen een, agagaarka goolka ama shabaqa kooxda qaranka ee tanzania marka waxaa xusid mudan jacfarow in weli garoonkii uu qoyan yahay aad iyo aad oo kubadda sida aad u jeedaba marka ay gaanaan ciyaaryahanadu uu- ay biyihii la arkayo biyihii raacayaan Biyihii oo raacaya, kubaddana ha.
aad ay u cuslaanaysa markaas oo kale Ha, garoonkii weli biyaha fadhiya oo eh, ha waxaad dabcan moodaa ha isku mid ma ahan garoon biyo ay dhex fadhiyaan ama geesihiis biyo leeyihiin iyo garoon caadi ah ciyaartooyda soomaalidana waxaad moodaa inayan u baran inay ku dheelaan garoomada biyaha leh Ee, waxaadna ogtahay jacfarow in lagu daalaya xitaa aad iyo Ogtahay.
aad kubaddii waa cuslaanaysa orodkii baa dhib noqonaya waa waa un dhibaato Ha.
Eh, laakiin siday ciyaarta u socoto eh, weli waxaan filayaa in carcartii ay qabaan labada kooxoodba inkastoo biyahaasi ay dhib badan ku hayaan sida noo muuqata aad iyo Eh, aad ha waxaa kaloo oo rajada ay maaragtay soomaalida qabaan ka mid ah in xulku uu ciyaartu isku dheeli tiran tahay oo aanan dhinacna xoog badnayn marka waxay maaragtay haddii ay noqon lahayd in laga awood badan yahay oo kale oo maanta oo dhan een, qeybta xulka soomaaliya uu- ay kubadda ku socoto waxaa dhici lahayd in rajaduhu yar maaragtay hoose hooseyn lahayd laakiin hadda een, dhowr jeer ayay isku dayeen inay gaaraan fursado badan ayayna abuurayaan oo ay ku- isku dayayaan in ay ku gaaraan shabaqa kooxda qaranka tanzania Eh, rajada kale ayaa ah in weli daqiiqado badan ay dhiman yihiin oo oo qaybtii qaybtii koowaadna horeba lagu jira lagu ciyaarta jira ciyaartaha marka waan arki doonaa dabcan arrintan laftirkeeda eh, dhiirigelin bay u noqonaysaa eh, eh, ciyaartooyda eh, soomaaliya oo iyagoo ah markii ugu horreysay eh, eh, soomaaliya waaweyn iyo yaryarba Ha.
ay final timaado ciyaaro eh, sidan oo kale ama gobolka ha noqdaan ama ciyaaro caalamiba ahba aad iyo aad guul weyn ayaa la dhihi karaa waayo oo usoo hoyatay xulka qaranka soomaaliya gaar ahaan kubadda cagta soomaaliya sababtoo ah sida aad haddaba xustay ma ahayn eh, horey looma baran in xul soomaaliyeed uu gaaro final marka taa ayaa maaragtay ah meel laga kici karo oo laga ambaqaadi karo mustaqbalka eh, kubadda cagta soomaaliya marka haddii ay badiyaan iyo haddii laga badiyaba waa waa guul waa guul aad iyo Aad aad iyo aad.
aad haddiiba mar ay ciyaartii kama dambaysta ahayd soo gaareen weliba iyadoo eh, eh, eh, eh, calaamado kale oo aad u fiican ay la socdaan in aan eh, gool laga soo dhalin in ay eh, goolal badan soo dhaliyeen iyaga in- aad iyo aad Aha.
Eh, waa xulka keliya oo aanan gool laga dhalin marka laga reebo eh, ciyaarta Ciyaartii ethiopia ay la lahaa.
dheeleen oo la nasaqay goolasha la dhaliyey- laga dhaliyey marka farsamo ahaan soomaaliya goolka hadda laga dhaliyey mooye tan iyo intuu tartanka bilowday wax gool ah lagama dhalin Een, waana xulka keliya oo toddoba dhibcood kusoo baxay dhammaan eh, xulalka ciyaarayay marka waxay wateen diiwaankaas eh, xulka qaranka soomaaliya marka rajadu aad ayay u sareysaa jacfarow waaya nuurow waa isku soo noqon doonaa kolley intay ciyaartan socotana hadba wixii kusoo kordha waanu u gudbin doonaa dhegeystayaasha nala socda caashahay cayaarina waa gelin dambana horaa loo yiri weli waa dhegeysta- rajaynaynaa weli waxaad dhegeysaneysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada washington haatanna magaalada muqdisho haddaanu gudubno waxaa maanta ka dhacay kulan lagaga hadlayey dadka barakacayaasha ah ee ku sugan magaalada muqdisho waxaa haatan khadka telefoonka ee muqdisho si toosa ugu jira waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle okey cabdulqaadir soo dhawow kulankaasi waxyaabaha ugu waaweyn ee lagaga hadla maxay ahayd ee ku saabsan dadka barakacayaasha ah ee ku sugan gudaha muqdisho
shirkan waxaa looga hadlaya xaalada barakacayaasha ku nool qaryaha ku jira muqdisho waxaana soo qaban qaadiyay maamulka gobolka banaadir waxaana kasoo qayb gala xubno ka socday qaramada midoobay bulshada rayidka iyo dad u badan kuwa barakacayaasha ku jira qaryaha muqdisho waxaa si gaara aada diirada loogu saarayay eh, qaadka xoogga ah ee barakacayaasha marka ay timaado deegaanada ay degan yihiin looga saaro gaar ahaan waxaa aada isha loogu hayay sagaal iyo labaatankii bishii december ilaa iyo soddonkii december sanadkii tegay ee, dad ee, kumanaan qoysoo deganaa deegaanka kilomitir saddex iyo toban oo mar qura wargelin la-aan dowladdu ay xoog kaga saartay halkaasoo guud ahaan ee, deegaansidoodii iyo goodihii waxbarashada caafimaadka biyaha iyo ee, guryihii ay deegaansanayeen aan xoog badnayn markii horeba ee, cagaf-cagaf gaadiidka loo yaqaan la marsiye taasa aada diradda loo saaray marashaayaashu waxay ka hadleen shirka waxay sheegeen in ay dhaqan noqotay ama ay caado ka noqoto marka loo eego ee, qof sheeganaya lahaanshaha dhulka ay degan yihiin oo duleelka muqdisho ee gudaha magaalada ah iyo ciidan dowladeed oo fulin ah ay yimaadaan kadibna dadka si dhaqsaa meesha looga saaro iyagoo aan waxba laga weydiin ee maaragtay waxa ay ku sugnaan doonaan iyo diyaargaru aysan jirin marka barakacayaashu aada ay uga hadleen gudoomiyaha gobolka handadhuka muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar ismaaiil yuusuf oo shirka ka hadlay aada buu dul istaagay xaaladda wuxuu sheegay inaysan suuragal ahayn in barakacayaashu haryaha ay ku jiraan wuxuu xusay inay muhiim tahay in nolosha ay helaan islamarkaana loo istaago sidii loo caawin lahaa dadka barakacayaasha ku jira haryaha muqdisho sidaas ayuu gudoomiyaha gobolku ka sheegay shirka caasho sidaan ognahay magaalada muqdisho dad barakacayaala ayaa muddo dheer ku sugan oo degaanadii ay deganaayeen kasoo barakacay oo magaalada muqdisho goobaha bannaan meelaha laga guuray si ku meel gaar isaga deganaa sidaad sheegteen cagacaw cagafcagafyo ayaa maalmo dhoweyd dadkaasi guryahoodii lagu burburiyey marka mar haddii maanta laga hadlay ma la keenay xal ku saabsan dadkaasi halka ay ku noolaanayaan mar haddii ay yihiin dad bannaanka yaalla
caasha waxaa laga hadla waxay ahayd waxa laga yeeli karayo in marka horeba laga hadlo in dadka kahor intaan laga barakeyn meesha ay degan yihiin la isweydiiyo qorshaha la xiriira waxa laga yeelayo waxay ka hadleen ahmiyadda ay leedahay in la isweydiiyo marka hore intaan dadka meesha laga saarin in laga wada hadlo la yidhaahdo maxaa jira si dadka loo ogaado noloshooda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho wuxuu sheegay in qorshihii sagaal iyo labaatankii december iyo soddonka december sanadkii tegay dadka meesha looga saaray ay ka muuqanayso qorshe xumo wuxuu hubkeenaysaa kala dhacay wuxuu sheegay in loo baahan yahay in hadda loo wada guubo si dadka horooyinka looga saari lahaa sidii ay bulshada caadiga ay usoo laaban lahaayeen sidii waxbarashada nolosha caadiga qayb uga noqon lahaayeen iyadoo la kaashanayo daaqdahoyaasha qaramada midoobey dowladda soomaaliya si kaashanayaan waxaa lagu celceliyay inaysan suuragal ahayn in dadku haryo ay ku jiraan sanadkii toddobaad ayay ku jiraan haryaha muqdisho waxaad la socotaa caasha in sanadkii laba kun kow iyo tobankii abaartii xooganeyd ee ku dhufatay qaar kamid a gobolada soomaaliya dadkan ay xoogooda soo gaareen muqdisho marka waxay dhinacyadu dhammaan ay dusha taageen oo ay hoostaan in laga baxa muhiim ay taata aada dirada loo saara caasha markii ugu horeysa gaarlay iyagaa goobta aada uga qayb gelayay waxay qaarkood maanta la wada hadlayo oo ay taagan laga hadlaya xaaladooda ay digniinad u saaran yihiin la xiriira in laga saara ama ay ka baxaan taasay quseen in ay kamid tahay caqabadaha waaweyn oo jira oo hadda taagan oo qaarkood ay sheegaan hadday
waa gartay waa gartay cabdulqaadir marka
waa gartay cabdulqaadir bal si kooban ma la hayaa tiro koob ku saabsan qoysaska ku sugan magaalada muqdisho ee barakacyaasha ah ee banaanka yaalla
dadku dadkan ka hadla arrimaha barakacayaasha iyo dhinacyada shir kasoo qayb galay mis milyuun barakacayaal bay ku sheegeen in tiradu ay tahay oo dad mis milyuun ah hadda ay ku nool yihiin muqdisho iyo hareeraheeda waa tahay aad baad umahadsantahay cabdulqaadir cabdulqaadir maxamed cabdulaahi oo ahaa wariyaha v o a magaalada muqdisho oo haatan si toosa ugu jira khadka taleefanka waxaanu ka hadlayay kulan ku saabsan dadka barakacyaasha ah ee ku sugan gudaha muqdisho oo maanta kulan ku saabsan halkaasuu ka dhacay halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a waayahay caashahay waxaan dib ugu laabanaynaa magaalada kitenga ee waddanka burundi oo ay ka socoto ciyaartii kama dambaysta ahayd ee u dhexaysay xulalka toddoba iyo tobanka sano ka yar ee waddamada soomaaliya iyo tanzaniya waxaa haatan aan idinku wareejinayaa nuur xasan nuur bukhaari oo istuudiyaha ila fadhiya iyo guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan thaabit cabdi maxamed oo isagu gobolka banaadir baan kala jeedaa oo isagu haatan ku sugan meesha ay ciyaartu ka dhacayso amaba garoonka ciyaarta dhex maraysa labadaasi xul jooga oo ka mid ah mas-uuliyiintii halkaasi u tegey in ay dhiiri geliyaan ciyaartoyda soomaaliyeed ee ciyaarta kama dambaysta a soo gaartay nuur haye
waa mahadsan tahay gudoomiye jacfar idna waa mahadsan tahay toos ayaad ugu jirtaa gudoomiye thaabit waa mahadsan tahay marka hore bal waxaan kula hadlaya nuur sharaxaad kooban naga sii guud ahaan jawiga garoonka
nuur waa mahadsan tahay runtii garoonka jawigiisa aad iyo aad buu u wanaagsan yahay oo ciyaartii wanaagsan bay ugu socotaa dhallinyaradeena iyo gaar ahaan waxaan ka wadaa xulka qaranka ee toddobiy toban jirada soomaaliya iyo tanzania hadda weli kambida horaa socota kooxda tanzania hadda gool nagu leh laakiin spiritada iyo ciyaar wanaagga soomaalida aad bay u fiican yihiin garoonkana tifooso wanaagsan bay ku haystaan sidoo kalena waxaa isagana na soo gaaray xoogaa ka hor ra-iisul ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya iyo waqtiga oo hogaaminaayo oo haddana la joogo ciyaarta la daawanayo ayadana lafteeda moolka ay wax
wa waa gartay ka waran roob ayaa maaragtay garoonka ka da-ay welina waxaa ka muuqda markay ciyaartooydu kubadda laadayaan in biyuhu ay raacayaan marka arrintaasi ma laga yaabaa in ay saameyso ciyaartooyda soomaalida
wallahi runtii ciyaartoyda soomaalida anigu waa waa marka hore waa wareysay waxaan idhi aan ma- ma- ma soo marteen marxalad noocan oo kale roob da'aya way ii sheegeen ha waa soo marnay dheheen laakiin roobka maanta aad buu u xooganaa balse uun adiga waxaa lagu heshiiyey ciyaartu inay sidan ku socoto cid kastoo gool yeelata ama goolal yeelata ama ay waxba yeelanba haddii roob kale uu doo in gebi ahaanba la joojiyo oo dib loo bilaabo laakiin hadda jawi waxaad moodaa inuu fiican yahay ciya- ciyaartoydeena aad bay hadda u fiican yahay iyadoo roobka uu garoonka laga dareemayo inay biyo ku jiraan laakiin aad bay u fiican yihiin ka waran ee taageerayaal badan oo soomaaliyeed mama joogaan oo dhiirigeliya ciyaartooyda garoonka
wallahi runtii dee taageernimada horta mar kasta waxay tahay aan aan waa spiritada spirit wanaagsan ayaa meeshaan joogta haddana sidoo kale aan dalka burundi oo martigelinaya koobka bariga ee bartamaha africa waxaad moodaa tifoosiyaashiisa intooda badan inay soomaali taageerayaan marka garoonka soomaaliya dee taageero fiican bay ku haystaan ee hadda hal sida aad sheegtay ciyaartu hal gool iyo eber ayay maraysaa marka rajada ka waran xulka qaranka
aad bay u sarreysaa rajada runtii aad bay u sarreysaa sababtoo ah dhallinyaradeenna aan spirita fiican ayaa ka muuqata ciyaar wanaag ayaa ka muuqda iyo dishibilin wanaagsan aad bayna u degan yihiin marka aan aan rajada maxuma oo hadda weli dhowr gool laba gool bay sigeen oo almost gool noqon lahaa marka aad aad bay u dadaalayaan ee haddii laga badiyo haddii ay badiyaanba xulka qaranka soomaaliya dabcan waa guul sababtoo ah waa markii ugu horreysay halkan gaaraan marka maxay kula tahay mustaqbalka ee kubadda cagta soomaaliya adigoo ka amba qaadaya heerka hadda ay gaareen dhallinyaradan
wallahi horta runtii aad baa u mahadsan tahay xaqiiqatan anigu waxaan aaminsanahay aan maanta meesha la joogo dhallinyaradan soomaaliyeed cizi iyo sharaf bay ummadda soomaaliyeed calanka iyo ciidda usoo horeeyeen aan ayagoo da'daa jira mustaqbal fog baa hor yaalla laakiin xaqiiqatan waxay tani miro dhal u tahay dadaalkii aan sameynay sanadkii labada kun toddobiyo toddobiyo tobanka ee ahaa tartankii degmooyinka gobolka banaadir ee ugu dambeyntii finaalka habeen la qabtay soddon sano kadib oo kooxda waaberi ay ku guulaystay oo hodanka guulaysatay marka hadda dhallinyarada xataa dheelaysa intooda badan waa kuwa degmooyinka laga soo xulay waa dhallinyaro yar yar ah marka waxaan aaminsanahay haddii saa loo dhiirigeliyo oo la garab taagnaado oo dhallinyarada loo muujiyo in in dad iyo dowlad ay leeyihiin oo garab taagan mar kastaba marka wax weyn baad taraysaa sida aad sheegtana waa taariikhi oo afartan sano ka badan soomaaliya guushan hadda iyo meesha ay taagan tahay runtii lama arag marka waa wax weyn waxaana runtii aniga dhihi karaa in aan wax ka baranno sida aan uga jawaabno iyo sida aan u garab istaagno dhallinyaradan maanta iyo ficilka aan ka bixinno ayaa muujinaya mustaqbalkooda berri weliba waxaan rabaa inaan ka faa'idaysto oo baaq aan u diro ummadda soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan aan dowladda federaalka iyo gobolka banaadir dhallinyaradan markay imaanayaan oo dalka ku laabanayaan si kastaba ha noqoto natiijada in si heer sare loo soo dhoweeyo waa geesiyaasheenna waa runtii maanta qulubta soomaaliyeed aad bay u wada gaareen sida aan dhallinyaradan usoo dhoweyno oo aan u garab istaagno ayaa wax badan ayaa wax badan ka tarayso waxaa sidoo kale xusid mudan waxaa jira barnaamij aad u wanaagsan oo dhallinyaro soomaaliyeed u istaagan la yidhahdo caawin qaran oo loogu talagalay dhallinyaradana in loogu aruuriyo qarashaad ama lacag lagu dhiirigeliyo markay dalka ku laabtaan asagana wuu socdaa qof walbuu ka qayb qaatay dhammaan dadkana waa ugu baaqay inay ka qayb qaataan aniguna waa ka qayb qaatay waayo waa waajibna saaran marka hadalkaygu waxa uu yahay sida looga jawaabo oo dowladnimo iyo dad soomaaliyeed loo soo dhowey dhallinyaradan ayay ka turjumi doontaa guusha dambe ee xulalka eh, xulalka qaranka ee soomaaliya ee ka waran midnimada iyo isku xirnaanta dhallinyarada ee heesta calankana ma laga qaaday ee ee garoonka
runtii waa laga qaaday heesta calanka oo dhallinyarada spirita fiican baa ka muuqato waa dhallinyaro wadaniyiin ah markii aniga aan soo baxay gaari kale ma soo raacin baskooda ayaan la soo raacay oo aan la sheekaystay halkaa ayaan ku qaadnay heesta calanka oo aan meeshaas dhammaanteen wada qaadnay markii aan nimidna haddana aan meesha qolka dharka lagu badashto ama dressing roomka ayaan wada fadhiisanay kelmad baa meeshaas kula dardaarmay dardaarankaygan wuxuu ahaa cizi iyo sharaf baad calanka soomaaliyeed ciid soomaaliyeed usoo hoyisheen meel fiican baad soomaaliya maanta qof walba wuu idin daawanaya meel kasta uu jooga qof kastoo soomaaliyana guushiina buu ku dhawaaqayaa marka dadaala guulaysta baa intaa idhi kadibna heesta calanka baa halkan laga saaray oo labada dal ee ciyaaraya ee ee tanzania iyo soomaaliya heesta calanka baa la saaray marka xaqiiqatan jawigan waxa uu yahay oo aan ku celinayaa mar kasto cizi iyo sharaf bay calanka iyo ciidda soomaaliyeed dhallinyaradan usoo hoyiyeen sida aan usoo dhoweyno ayaa noqonaysa mustaqbalka sida ay noqonayaan waayahay gabagabadii ee thaabit adigoo mahadsan ee dhallinyaradan waa marka ugu horreysay oo ay dibadda usoo baxaan waxaa la yidhi waa ciyaal laga soo aruuriyey iskuullada oo muddo la tababarayay marka ka waran isboorti isboortiga iyo maaragtay iyo kubadda cagta ma la dhihi karaa ee waxay isu keeni karaan soomaalidii niyadoodii iyo midnimadoodii maadaama hadda soomaalida oo dhan ay aada ugu midaysan yihiin aadna ay u farxad geliyeen
aad iyo aad aad iyo aad isboortiga horta wuxuu qayb weyn ka qaataa isdhexgalka bulshada waxaa xusid mudan sanadkii hore labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaa magaalada muqdisho gobolka banaadir lagu qabtay tartankii dowlad goboleedyadii gobolka banaadir ee kubadda cagta tartankaas oo ugu dambeyntii jubbaland ay ku guulaysatay waxaa tartanka laga dheehan karay soomaali oo tifooso meel kastale inay isku timid oo ummadda isdhex gashay anigu shakhsiyan waxaan aaminsanahay isboortiga inuu yahay waddada ugu wanaagsan ee dib usoo noolayn karto midnimada soomaaliyeed qaybna inuu ka yahay isdhexgalka soomaaliyeed dhallinyaradan markaan dhegaystay oo aan aad aad aad iyo aad runtii ula sheekaystay maanta markaan la qadaynayay waxaa ka muuqata soomaalinimo fog oo runtii waxay aad ugu xiran yihiin dhallinyarada kale ee gobollada soomaaliyeed jooga marka ma ahan da'dooda keliya in loo fiiriyo laakiin runtii hamiga ku jira iyo meesha ay taagan yihiin waa dhalinyaro maanta mustaqbal leh laakiin mustaqbalkaas waxaan oga jawaabi karnaa sidaan usoo dhaweyno sidaan u weyneyno ayaa ayaa ayaa jawaab u noqonaysa maadaama wax taariikhi ay sameeyeen waayo gabagabadii hadda maxaa socda xaggee la kala marayaa adigoo mahadsan
ciyaarta hadda ayaa nasiib wanaag marka ay weydiisay ayaa firimbiga lagu dhawaaqay oo cambia ayaa la maray oo qaybtii horeba ciyaarta soo gabagabooday qaybta gadan baa la geli doonaa welina waa hal gool iyo eber marka saa darteed laakiin ciyaar wanaag ciyaar wanaag baa jirta marka meel fiican bay hadda ciyaarta maraysaa insha allahu tacaala guul baan soomaaliya u rajaynayaa waana guulaysan doonaa insha allahu oo ciz iyo sharaf bay dhallinyaradan noo keeneen waa mahadsan tahay thabit aad ayaan kaaga mahad celinaynaa
aad aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir thaabit cabdi maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta ka qaybgalaysa daawashada ciyaarta kitenga ka dhacaysa waddanka burundi ee dhex maraysa xulalka soomaaliya iyo weliba tanzaniya waxa uu u warramayey nuur xasan nuur bukhaari oo istuudiyaha nagu wehliya caashay
natiijada qaybta labaad marka laysugu soo noqdana dhegeystayaasha wixii warare ka soo kordha waxaanu la socodsiin doonaa tallaabo tallaabo iyo hadba meesha ay wax marayaan haatanna bal waxaan dhegeystayaasha ku wareejinayaa bashiir abikar
urti lagu xantaa jira hasa weenuna intowey dhaxalgala hadalkaaga madashuna wax waraabadii anun awraarsan kooyii kuguna weyna hadalkaaga madashuna horabakii anun awraarsan kuidhi gunahwina muxuu gooba caashaqa la hayaa hareera kalaba u helani hagayaan sideenna may wadaa hirgeliyaan marka laba u helani hageeyaan sideenna ma wada hirgeliyaan nabta ku hibeeyo hoygaad ku dhalataano cida raacayaae haygu nicin hantilaan haygu nicin hantilaan
dhegeystayaal cilad xagga farsamada oon haysta awgeeda heesahan kale oo isdaba yaalna ku soo dhowaada
ibraahim xasan daandure nookaadi weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o si toos ayaan idinkaga imaanaysaa dhegeystayaal cilad farsamo ayaana haysata oo markaasi waxaanu hadba idiin soo gudbin doonaa heesihii dabacsanaa kuwii hore iyo kuwii dambe isugu jira iyo weliba wararkii u dambeeyey ee dhinaca fatahaadaha ka taagan gobolka hiiraan wararkii u dambeeyey dhinaca cayaaraha hadda dhex maraya kooxaha soomaaliya waa xulalka qaranka soomaaliya iyo tanzaniya ee ka dhacaysa dalka burundi iyo wixii warar kale ee soo kordha jacfar maxamed xige
cashay waxaan filayaa markan inaanu u weecanno oo aanu aadno dhankaas iyo gobolka hiiraan magaal madaxdiisa beledweyne waxaan rajaynayaa in khadka telefoonka uu si toosa ugu jiro wariyaha beledweyne nooga soo waramo xuseen xasan dhaqane xuseen may maqashaa
waa ku maqlaa
waaya waayahay xuseen bal waxaad warbixin naga siisaa wararkii ugu dambeeyey ee fatahaadaha ku dhuftay gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne oo aad hadda adigu ku sugan tahay
waa mahadsan tahay jacfar xaaladda fatahaadda magaalada beledweyne weli waa mid taagan
biyuhu waa ay sii kordhayaan dhibaatada dadka waa ay kusii kordhaysaa afar iyo labaatanki saac ee ugu dambeeyana maamulka gobolka iyo dadka ku jira gudaha deegaanada ay biyuhu hareeyeen waxa ay ii xaqiijeen in ilaa iyo shan qof oo laba ka mid ah ay caruur tahay ay u dhinteen xaaladan sidoo kale dadku weli wax gurmad ah sooma gaarin waxaa la sheegayaa in sahayda loogu talagalay in dadka loogu gurmado dhibaatada ay haysato oo la doonayo in laga soo dejiyo magaalada dhulsamareed ee xarunta gobolka galguduud maadaama garoonku aanu shaqaynayn oo maalmihii ugu dambeeyay roob ay da-ayeen mar walbana maalin walbana uu roob da-ayo taas oo caqabad ku ah in sahaydu ay xilligii loogu talagalay dadku gaarto
dadka dhintay haddaba adigu aad ka dhawaajisay guddoomiyaha gobolka hiiraanna uu inoo xaqiijiyey ma biyaha qaaday mise saameynta biyaha ka dhalatay sida xanuuno iyo haraad oo biyo lacaba ma jiraan baa la yidhi oo nadiifa kuwaabay u dhinteen sababtooda
horta maba jirtaba wax biyo nadiif ah oo laga heli karo magaalada iyo dadka gudaha ku jira iyo weliba sidoo kale dadka magaalada banaankeeda u barakacay biyuhu ay wasaqaysan yihiin dadka heli kara biyo nadiif aada ay u yaryihiin cuduro dirbo waa ay ka dhasheen dadka gudaha ku jira oo biyihii ay isticmaalayeen iyo musqulihii isku darsameen sidoo kale dadka magaalada banaankeeda u baxayna ma haystaan wax biyo ah walow roob uu da-ayo dhibaatada waa mid taagan roobabku waxay wataan dabaylo daadad xoog lah oo xilliga dadka deegaano aan weli gelin oo qofku isku dayayo in uu isku badbaadiyo marka uu roobku yimaado daadka uu daba socdo waxaa dhacaysa in qofkii laga awriyo isagoo aanan markii horeba awood saasa lahayn oo muddo meel go-doon ku ahaa biyaha waxay baabi'iyeen waa dadka aadka u nugul dhibaatadu iyo dhaxana midoodana waa ay jirtaa kuwa gudaha ku jira iyo kuwa banaanka jooga labaduba dhaatada si isku mid ayay u haysaa
maalintii shanaad baan filayaa in dadkaasi dibadda ay joogaan oo waa kuwiiba awoodda u helay in ay ka baxaan magaalada oo ay fatahaadda ka cararaan ilaa iyo hadda gargaar la sheegi karo waxaad ii sheegtay in baahida ugu badani ay tahay biyaha nadiifta ah ee dadku ay cabbaan waana wax lagama maarmaan u ah nolosha ilaa iyo hadda wax gargaara oo biyo nadiifa dadkaasi lagu gaarsiinayo iyo weliba waxyaabaha kale ay u baahan yihiin oo soo gaaray ma jiraan
jacfar inaba hala ekaatee dadku ma helin wax gargaar ah haddii ay noqon lahayd midda biyaha haddii ay noqon lahayd musqulo ay dadku ku saxroodaan maadaama deegaanka jaale afokro dad badan ay joogaan oo xaafado kala duwan ka yimid dad markii hore buktaan ahaa oo xanuunsanaa iyo dadkan magaalada ka barakacay xitaa dadku ma heli karaan meel ay xarada u dheereeyaan qayb waxaa degan ciidanka amisom u n-ku qayb ay ka degan yihiin deegaanka marka dadku waxa waxa aada ugu ah goobta ay degan yihiin marka ma awoodan in saxarada ay iska dheereeyaan qaarkood meelaha yararka ay degan yihiin ayay ku saxaradaan roobku waa ugu imaadaa dhibaatada caafimaadka waxa ugu daran waa musqul la-aan oo dadku ay aada uga cabanayaan dhinaca biyaha teeda waa mid iska taagan habeenkii qaban waa imanayo dadka bacyar ay ka dhistaan bicihii waxaa kala tuurayo dabaysha timaada xilliga habeenkii
waaya marka dadka dibadda u baxay ma jiraan haba yaraatee goobo caafimaad oo gargaarka deg dega ah oo haddii qof uu xanuunsado lagu daweeyo mise waa un dad iska jiifa dibadda oo weli arrimahaasi ama howlahaasi kamaanay hirgelin deegaanka ceel jaalle oo inta badan dadku ay uqaxe u barakaceen
weli wax xarun ah oo laga furay deegaanka ay dadka u barakaceen ma jirto hay-aduhu qaarkood isku day iyo diyaar garow iyo in ay sarday ku sameeyaan meelaha ay degi lahaayeen iyo qaabka ay ku sameyn lahaayeen waa ay jirtaa laakiin weli xarun loogu talagalay dadkii loogu gargaaro meesha lagama furin waxaa xusid mudan ciidanka amisom qaybta jabuuti waxay u suurtageliyeen dadka magala degan iyo dadka weliba magaalada banaankeeda u qaxay markay u baahdaan in ay soo galaan dhinaca magaalada ama markay u baahdaan in magaalada banaankeeda ay aadaan baabuurro waaweyn oo ay leeyihiin ayay dadku ku qaadaan meelaha laamiga uu ka burburay xawliga biyaha uu ku socdo qofka xitaa ma awoodi karo inuu ka gudbo ayadoo aan la isticmaalayn baabuur aada u cul sida cagaf cagaf oo kale iyo baabuurta ciidamada ay isticmaalaan ee waraalada loo yaqaan
mas-uuliyiintii ee maamul goboleedka hirshabeelle ee markii ugu dambeysay ee magaalada gudaheeda bay ee shir jaraa'id ku qabteen oo ay baaq gargaar dalbasho ah ku direen ee dabcan ee beledweyneho keliya ma aha ee magaalooyinka kale ee ee maamulka hirshabeellena ee kuwana biyaha way gaareen kuwana cabsi xoogan baa hadda laga qabaa in ay gaaraan ee ma jiraan ilaa iyo hadda wax mas-uuliyiina oo ku sugan magaalada oo arrintan ee xil iska saaraya sidii dadkan ay gargaar u heli lahaayeen
runtii qof walba waxa uu isku dayayaa ama waxa uu jecel yahay in uu wax qabto laakiin waxaad u malaysaa in aanan laga sii baaraan degin ama ku talagal hore aanu jirin biyaha inay gaarayaan inaan lagu sii talagelin biyaha markay soo baxaan ama xaafado qaar laga barakaco xaafadaha kale ay qalalan yihiin xaafadihii kale dadku wax lagu gaarsiin karo laakiin waxay noqotay wixii la fici wax ka badan diyaargarow hore un looma sameyn sidoo kale waxaa jirta jacfar xaaf tulooyin go-doon ah oo biyuhu ay hareereeyeen oo tulada lebo ay kamid tahay waxaa dadka ku go-doonsan loogu gargaaraya ama baca loogu qaaday ay ka galaan dabeysha iyo roobka qaarkoodna magaalada lagu keenay xumo ugu dambeyntii guddi waxaa jiray ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu magacaabay oo laba iyo labaatan xubnood ka kooban si ay uga jawaabaan arrintan gargaarna ugu fidiyaan dadkan ma jiraan wax idinka soo gaaray guddigaasi warba ha noqotee
inkastoo dawladdu ay la soo daahday ama in ay ka hadashaba ay soo daahday arrinta magaalada beledweyne haddana guddigii oo maanta la filayay inay yimaadaan da beledweyne si ay u arkaan xaalad maamulku waxay inoo sheegeen inuu dib u dhac ku yimid laakiin maalinta beri ah ay imanayaan sababta ma la sheegay ay dib ugu dhaceen lama kala garan karo in lama kala garan karo in waxyaabo oo gurmad ah ay wadaan ay la imanayaan iyo in iyagu ay yihiin kormeer oo iyagoo gacmo maran inay imanayaan lama kala garan karo waayahay aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha nooga soo warama magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane oo isagoo ku sugan magaaladaasi khadka telefoonka si toosa ugu jiray xaashaye sidoo kale waxaa haatan si toosa khadka taleefonka ee magaalada baydhabo ugu jira wariyaha v o a magaaladaasi mukhtaar maxamed catoosh magaaladaasi waxaa sidoo kale iyadana ay ka mid tahay magaalooyinkay sida weyn u saameeyeen daadadka ka dhashay roobabka dhawaanahan maalmihii lasoo dhaafay ka dacayey guud ahaan dalka mukhtaar marka ugu horreysa soo dhawow marka xigta bal waxaad ka warantaa daadadkan iyo qaabka ay u saameeyeen dadweynaha degan magaalada baydhabo iyo guud ahaan gobolka caasha aada baad u mahadsan tahay daadad xoog leh ayaa waxay saameeyeen tuulooyin fara badan oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose gaar ahaan tuulooyin hoos yimaada degmada afgooye oo gobolkaasi shabeellada hoose ka tirsan iyo tuulooyin kale oo hoos yimaada degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose wararka shabeellada hoose ka imaanaya waxay xaqiijinayaan in biyo aada u fara badan ay galeen dhul beereed baaxad leh oo ku yaala deegaanada mareerey caanoole sabiib iyo beledul amiin oo degmada afgooye ka tirsan dhulbeereedkaasina khasaare xoog leh ay u geysteen wararkii ugu dambeeyey waxa ay xaqiijinayaan in degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose khasaaraha ugu xoogan uu kasoo gaaray fatahaadaha maalmahaba ka jiray deegaana ka tirsan gobolka shabeellada hoose tuulooyin fara badan ayaa lagu soo waramaya oo degmada qoryooley ka tirsan inay ka barakaceen dadyow aada u fara badan oo tuulooyinka ku dhaqnaa sidoo kale dalagyo kala duwan uu khasaare kasoo gaaray fatahaada ka jira deegaana ka tirsan gobolka shabeellada hoose oo u geystay webiga shabeelle ee mara deegaana gobolka shabeellada hoose ka tirsan ilaa iyo hadda marka ma jirtaa wax gargaara amaba gurmada oo soo gaaray dadka deegaanadaasi si biyaha looga dhex saaro gargaarka ay u baahan yihiin ay u helaan ma jirtaa wax dadaal oo socda amaba soo gaaray gurmada
mas-uuliyiin kala duwan oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan oo aan la xiriiray gaar ahaan mas-uuliyiinta gobolka iyo mas-uuliyiinta degmada qoryooley waxay ii xaqiijiyeen in ilaa iyo hadda wax gargaar ah oo gaaray dadkaasi aysan jirin waxaana xusid mudan in dadka aysan ku talagelin amaba si kadiisa ay fatahaaddan ay u saameysay dadka ku dhaqan degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose iyadoo boqolaal boqolaal qoysna ay ka barakaceen degmada qoryooley tuulooyin hoosima kuwaasi oo iyagu haatan aan haysanin hooy iyo sidoo kale raashiin iyo biyo nadiif ah oo cabaan mas-uuliyiinta maamulka ilaa iyo hadda ma ka hadleen baaxadda ay gaarsiisan tahay dhibaatada fatahaadda
mas-uuliyiinta waxa ay sheegeen in khasaaraha dhabta fatahaadu ay geysatay aan la xaqiijin karin dhul beereed aada u fara badan oo kumanaan hektar ay saameysay dalagii ku yaalayna uu baaba-ay in ka badan boqol kun oo qoysna fatahaadaha ka jira gobolka shabeellada hoose ay ka barakaceen kuwaasi oo iyagu haatan u baahan gargaar bini-aadamnimo dadka barakacay meelaha ay tageen xaggee ka mid a oo ay u raadsadeen inay kusii noolaadaan inta biyahaasi qalalayo dadka bara dadka barakacay inta badan waxa ay degeen meelaha biyaha aysan gaari karin amaba meelaha biyaha aysan fatahaadu aysan gaarin gaar ahaan duleedka degmada qoryooley dad fara badan ayaa degay oo ka barakacay hareeraha webiga meelihii fatahaada ka sugeeyey sidoo kale tuulooyin fara badan oo degmada afgooye ee ka tirsanna waa laga barakacay oo fatahaadaasi darteeda ayaa looga barakacay waxaana muuqanaysaa in dhibaatooyin kala duwan ay haatan dareemayaan dadka fatahaada ka barakacay ee gobolka shallada hoose ku nool magaalada baydhabo aad joogto dhibaatada intay la eg tahay
igu celi caasho magaalada baydhabo iyada sidee u saameysay fatahaadahan magaalada baydh magaalada baydhabo inkastoo ay tahay magaalo uusan webi marin haddana roobabka ayaa waxa ay saameeyeen barakacayaal fara badan oo ku dhaqnaa xerooyinka barakacayaasha magaalada baydhabo kuwaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey roobab saacadada ay ku duldo-ayey maamulka waxay sheegeen in roobabka da-ayay afartan sideedkii saace ugu dambeeyey aada u saameeyeen dadka barakacayaasha ee ku dhaqan xerooyinka barakacayaasha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka ba iyagoona sheegay dadkaasi barakacayaasha inay u baahan yihiin xilligan bacaha roobabka ay ka geli karaan iyo sidoo kale ee gargaar kala duwan gaar ahaan gargaarka loogu talagalay xiliyadan oo kale marka roobabku ay jiraan
aad baad umahadsan tahay mukhtaar kaasi waxau ahaa dhegeystayaal wariyaha v o a magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh oo haatan si toosa khadka telefonka ugu jiray isagoo ka hadlayay khasaaraha ay geysteen roobabkii dhowaan ka da-ayay guud ahaan gobolka kaasoo saameyn ballaaran ku yeeshay dadka iyo beeraha gobolka halkaa weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a sidaan horeba idinku sheegnay cilad farsamo ayaa weli na haysata taasoo aan noo suuro gelinaynin in barnaamijyadii aan idinku talagalnay maanta axada aanu sidoodii idinku soo tabayno jacfar waa hagaag caashaay dabcan waxaa la isweydiinayaa intaana nuur u leexan oo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarihii ee ka socday waddanka burundi iyo weliba kuwii dunidaba inoo haya maalmo ama toddobaadyo ka hor waxaa laga cabanayay biyo la-aan oo dadka soomaaliya ku dhaqan gaar ahaan magaalooyinka webiga uu maro aad iyo aad biyo la-aan baa ka jirtay oo webigiibaa guray oo biyihii ay ka dhammaadeen beerihii iyo dalagii biyo la-aan bay u bixila ay yihiin haddana waxaad aragtaa biyihii baa mushkilad noqday oo laga cabanaya waa dhibaato taagan waxaa la isweydiinayaa oo miyaanay jiri karin qaab looga tabaabushaysta arrintan oo marka ay biyuhu sidan oo kale u bataanna looga faa'iidaysto si loogu badbaado marka ay biyuhu yaraadaan waa arrin jirta heerka engaga la sheegaya weliba jacfar waxay gaarsiisneed in webiyadii biyaha ay buuxeen in dhexdooda xataa ay dadku ku cayaarayeen oo kubad lagu cayaaranbanooni lagu ciyaaray siday u qalaleen darteed marka waxaa muuqanaysa in uusan jirin qorsho dalka u yaala amaba habaysan oo biyahaasna lagu celin karo marka ay bataan meel loogu manaha meel lagu kaydiya ma jiraan biyihii sidoo kale marka abaartu ay dhacdo ayaa loo baxsan lahaa markay biyuhu bataanna waxay u baahnaan lahaayeen in meel biyaha loo leexin karo inay jiraan biyoqabad loo samaysto biyo celin loo sameeyo marka dadka arrimaha biyaha yaqaanana in badan way ka hadlaan oo waxay yidhahdaan arrintan xataa uma baahna awood ka badan gargaarka dadkan markay biyaha ka barakacaan iyo abaaraha loo fidiyo aad iyo aad aad gargaar ka yar marka marka waa arrin qorsho un u baahan arrin qorsho u baahan nuur haye ee wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha si kooban albiriqsi ayaana noo haray jacfarow idaacaddeenii laakiin ciyaarta qaybta labaad ayaa hadda socoto natiijaduna waa hal iyo ibar oo tanzania ayaa weli ku hogaaminaysa halkaas
aad iyaad umahadsantaha nuur guud ahaan idaacaddii galabnimo intaa ayay ku dhan tahay aniga jacfar nuur iyo bashiir abikar waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo